وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحن قد أحجرني في سورة الأعراف مركا قصصكي أنبياء أنبياء قصوين كودي مركي رب سبحانه وتعالى ستفصيل أغسو حضلي oo faahfaahsan ayaa halkan ambiyada qaar soo haray oo allah uu dad u diray rusul dad loo diray ayuu xaalkooda ka warramayaa si duuduub ah ayaana looga warrami iyadoo aan cidna la magacaabin kuwa laga soo sheekeeyey kuwa aan ahayn inuu allah subxaanahu wa tacaala dad kale uu diray iyo magaalooyin markaa ay beeniyeen markay beeniyeenna allah subxaanahu wa tacaala imtixaanaad adduunka uu ku qabtay oo faqri iyo maaragtay cudur iyo wax la mid ah marka si ay uga soo noqdaan kufrigoodii kabacdina xaalkoodii haddana la beddelay oo dhibkii intuu ilaahay ka qaaday wanaagga ugu bedelay haddana ay wax ku qaadan waayeen markaa ka bacdi allah uu halaagay subxaana wa tacaala dadkaas ayuu rabbi nooga warramayaa wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo dhexdeed uma aanan dirin min nebiyin nebi ma aanan u dirin ilaa haddaan dirno akhadnaa waan qabannaa ahlahaa ahalkeedii qaryadaas dadkeedii ayaan waxaan ku qabannaa bilba'saa'i xaaladii dhibka lahayd oo faqriga iyo abaarta iyo wax lamidka ah iyo waddaraa'i xaaladii ayadana dhibka ahaydoo cudurka iyo waxa lamidka ah ayaanu ku qabannaa maxaan sidaa u yeelaynaa lacallahum yadaracuun lacallahum waxay mudan yihiin yadaracuuna inay allah u khushuucaan subxaanau wa tacaala ooy u tadarucaan oo ilaahay isku dulleeyaan si ilaahay dhibkaa uga qaado marka aayaddan sidaan soo hormarinay iyo aayadda ka dambayso waa ijmaal duuduub ahaana looga warramaya marka waxay waxay leeyihiin mufasiriintu wamaa arsalnaa fii qaryatin min nebiyin meeshaas waxaa ku jira idmaar baa ku jiray leeyihiin waxbaa meesha taqdiiraa ku jirto waxbaa lagu qadaraya wamaa arsalnaa fii qaryatin min nebiyin nebi uma aanan dirin oo markaa fakadabuuhu ay beeniyaan takdiibkaasaa meesha ku jiro laanna marka dhibka lagu qabanayo waa bacda takdiib waay markay beeniyaan rasuulkaasi ayaa dhibaatada iyo imtixaanaadku ay u imaanayaan weeyaan wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo dhexdeed min nebiyin nebi uma aanan dirin yacni fii ahli qarya loo jeeda magaalo dadkeed nebi uma aanan soo dirin oo kolkaa fakadabuuhu ay beeniyaan markay beeniyaanna hadday sidaas takdiib la yimaadaan ilaa akhadnaa ilaa akhadnaa yacni ma dirno oo ma beeniyaan ilaa hadday beeniyaan akhadnaa waan qabannaa ahlahaa qaryadaas dadkeedii ayaan waxaan ku qabannaa bilba'saa'i xaaladii baaska lahayd baan ku qabannaa yacni ilaahay baa imtixaano subxaanahu wa tacaala waadaraa'i xaaladii dhibka lahayd baan ku qabannaa weeyaan marka alba'saa'u waadaraa'u maxaa loo jeedaa culummadu laba macno ayay yani maaragtay laba macnoy ku kala fasiraan laanna labadaba waa isla baas iyo dhib wey waa isla dur wey laakiin haddana way kala farqiyaan waxay leeyihin alba'saa'u waxaa la yidhaahdaa albu'su wa shiddat lfaqri baa la yidhaahdaa yani dhibaatada oo maaragtay abaarta iyo faqriga iyo wixii lamid ah oo xaaladda bani aadamka uu la soo kulmo ah oo kaleeto baahida badan taas ayaa loo jeedaa bay leeyihin wadara'na waxaa la yidhaahdaa almaradu waasuqmu fi lbadani yani alamraadu waalasqaamu fi labdaani cudurka cudurada ilaahay jirka uu ku rido qofka bani aadamka jirkiisa ku dhaca ba hadda addaraa loo jeedaa bay leeyihiin marka labada macnada yani labadaas ayay ku kala duwaan labadaba waa dhib wey maxaa yeelay markay abaaru timaado faqri yimaado baahi badani timaado waa dhibaato weeyaan cudur markuu qofku ka bixi waayo oo dhibaato iyo shiddo jirkiisa uu la kulmana iyana waa cudur waa dhibaato kaleeto weeyaan ilaa akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa yacni waan imtixaanaa weeyaano intaanan halaagii weynaa la halaagin baa imtixaanaadkan la sii mariyaa dadka alba'saa'u wadaraa ayaa lagu imtixaanaa weeyaan sababka marka sidaa loo yeelayo oo aan markiiba isti'saal iyo jiridgoyn cadaaba aan loogu keenin ee imtixaanaadkan iyo faqriga iyo dhibaatada loo marsiinayaa waxa weeye allah baa sheegay lacallahum yadaracuun yani likay yatadaracuuna weeyaan in ay rabbi u soo laabtaan oo rabbigooda u tadarucaan oo ilaahay ay caabudaan asaga keliyay u khushuucaan lanna dadka marmar buu ilaahay imtixaanaadka markuu imtixaanayo dhibaatooyinka nooc imtixaanka ka mid ah wey sida aan arki doonnaba barwaaqada iyo caafimaadku imtixaanaadka ay ka mid yihiin iyadana waa imtixaanaadkay ka mid tahay marka qofka markii dhib lagu qabto waxa weeye waa inuu ilaahay u tadarucaa markii dhibaato lagu maaragtay ku soo gaarto waxaad garani inaad mumtaxan tahay oo lagu imtixaanayo in lagu imtixaanayo baad garan sidaa darteed buu ilaahay kaa rabaa inaad rabbigaaga u noqoto waxaan ku soo marnay fii suurati alancaam aayaddan aayad lamida baan ku soo marnay allah odhanayo walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني dhibkaasan ku qabanaa iyo shidadaasi si ay u soo laabtaan darteed marka dhibaato markay ku asiibto inuu rabbigaaga xaggiisa kaaga yimid dunuub adiga xaggaaga ay tahay inay imtixaan tahay qofka inuu fahmo baa la rabaa weeyaan lacallahum waxay mudan yihiin yadaracuuna asalkeedu wuxuu ahaa bay yidhaahdaan yatadaracuuna buu ahaa markaasaa ta'dii iyo daad loo bedelay labadii daadkii labadii daadna waa isku shiday yadarracuna marka sidaas la yiri thumma markii imtixaankaas la mariyay dabadeed badalna waan doorinay oo waan bedelnay makaana sayi'ati xumidii booskeedii ayaa waxaan ku doorinay alxasanata xaaladii wanaagsanayd ayaanu ku bedelnay weeyaan markay faqri iyo abaar iyo baahi ay qabeen iyo xaaja waan ka qaadnayo waxaan siinay alrakhaa barwaaqo buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala yani maaragtay shiddadii iyo faqrigii buu ka qaaday markii ay cudur iyo dhibaatooyin ay qabeenna dhibaatadii iyo cudurkii ay qabeen buu rabbi ka qaaday oo caafimaad wuxuu ugu bedelay yani sixa ayuu ugu bedelay marka uma badalna makaana sayi'ati alxasana ayadana waa nooc imtixaanka ka mid ah weeyaan markii ay imtixaan lagu barwaaqeeyo caafimaad lagu siiyo balaayo dhan lagaa ilaaliyo wax walba ay kuu habaysan yihiin laftaada waxaad u arkaysaa inaad mumtaxan tahay waa inaad imtixaan ku jirtid oo lagaaga baahan yahay nicmadan lagu siiyey shukrigeedii inaad la timaado sida markay dhib kugu dhacaba looga baahan yahay inaad ku sabirto xag alle inuu kaaga yimid ood mumtaxan tahay aad u ogaato la doonayo marka labaduba laba imtixaana weeyaan uma badelnaa waan bedelnay oo waan doorinay makaana sayi'ati xumida booskeedii oo baahidii faqrigii khaninimaan ku bedelnay jiradii caafimaad baan ku bedelnay arrintaas baan samaynay si ay u shukriyaan darteed alxasanata xaaladii wanaagsaneed baan ku bedelnay xataa cafow ilaa ay ka bataan xataa cafow ilaa ay ka bataan oo maalkoodii ou bato owlaadoodii ay bataan iyagii wax walba ay helaanoo rabbi oo wax walba u kordhiyo xataa cafow wa qaaluu ay yidhaahdaan markii ay sidaa u bataan wa qaaluu waxay yidhaahdaan qad massa aabbaa'ana adaraau waasaraa'u yacni waxay leeyihiin markii ilaahay inta dhibkii ka qaado xoolihii loo badiyo owlaaddii loo badiyo caafimaad ay helaan waxay odhanayaan qad massa wuu taabtay qad massa waxaa taabtay aabbaa'anaa aabbayaashayadii waxaa taabtay yacni annaga aabbayaasheenii awowayaasheen iyo dadkii ka sii horreeyey addaraa'u xaaladii durka lahaydoo cudurka iyo wixii lamidka ahaabaa taabtay waasaraa'u xaaladii faraxa lahayd oo barwaaqada ahaydna waa ay taabatayoo caafimaadkii iyo xoolihii iyo nicmadii ayadaba waa soo wada mareenay leeyihiin marka macnaha waxay leeyihiin shaygani ma aha wax imtixaan ahoo annaga nala imtixaanaye waa zamanka taqallubaadka zaman zamanka isbadbedelkiisa weeyaan wax shay tajrubo oo caado iska jirta weeye dadkii horeba qaarna waa baahan jireen marna waa baahan jireen marna waa dharki jireen marna cudur baa ku dhici jireen marna caafimaad bay heli jireen annaguna sidii oo kaleeto baan nahay bay odhanayaan weeyaan marka yacni allah sidaasuu leeyahay subxaanahu watacaala dadkii yani meeshii la rabay inay ka shukriyaan shukrigii intay iska dhaafeen bay waxay yidhaahdeen qad masa aabaa'ana daraa'u wasaraa waa shay soo jiri jiray oo caada jaariya weeye lam tazal mawjuudatan fi lawaliin dadkii horreeyey ay weligeed saas u soo jiri jirtay annagana sidaasoo kale baan la midnahay leeyihin yacni marna waxay ku jiraan barwaaqo marna dhibay ku jiraan weeyaan waxa keenana waa taqallubaat alayaami wazamaan zamanka isbedbedelkiisaa keenaya bay leeyihin uma ogola inuu shaygan imtixaan min allahi yahay barwaaqada iyo dhibaatadaba inay imtixaan tahay allah inuu keeno uma ogola mana ictiraafsano weeyaan omaan arkaan imtixaan wey marka xataa cafow yani xataa kauruu baa loo jeedaa ilaa ay farabataan oo maalkoodii farabataan baa loo jeedaa sida mujaahid uu ku fasirayo ay kaurat amwaaluhum wa wlaaduhum ayagiibaa batay xoolahoodiibaa batay awlaaddoodiibaa badatay sidaasaa loo jeedaa wey lanna ficilka cafaa la yidhaahdo cafa shayu markaad tidhaahdo wuxuu ka mid yahay yani afcaasha labada waxaa la yidhahdaa min afcaali alabdaad laba shayoo iska soo hor jeedo ayuu ku tusaa yani waxaa la yidhahdaa cafa shayu idaa kafur markuu farabato waxaa la yidhahdaa shaygu wuu batay baa la odhanaya waxaa kaloo la yidhahdaa cafa shayu idaa darasa wanmaxa markuu shaygu tirtirmo oo baaba'ana cafa shayu baa la yidhahdaa shayga markuu baaba'o raadkii baa tirtirma guryihii baa baaba'ayoo maarata baaba' noqday waxaa la leeyahay cafa shaygu shaygu waa tirtirmay marka labadaba waa loo isticmaalaa yani in la yidhaahdo midka farabadnidaa iyo midka maaragtay tirtiranka ah laakiin hadda aayaddan waxaa loo jeedaa kii farabadnida ahaa cafa shayu idaa kaura ayaa loo jeedaa xataa cafow intay ka bataan ayaan xasanadii siinay iyo wanaaggii weeyaan waqaaluu waxay yidhaahdeen markaasi ama waqaaluu ay yidhaahdaan markay qooqaan kibraan qad masa aabbaa'ana daraau wasaraau dabeecadaasay marka dadka mujrimiinta kufaartu noocaasay leeyihiin amaa qofka muminka ahi xaalkiisu waa ka duwan yahay xaalkiisu waa ka duwan yahay xaalka dadkan ilaahay uu ka sheekeeyey leanna xaalkoodu waxa weeyaan haddii ilaahay ou imtixaano faqri iyo cudur iyo balaayo dhan musiiba la daba dhigaayo waxay u gartaan imtixaan min allahi inuu yahay sabirkeeday la yimaadaan dulqaad bay ula yimaadeen haddii khayr ou asiibo iyo barwaaqana waa ka shukriyaan imtixaan inay tahay ku gartaanoo kuma qooqaan nicmada ilaahay siiye kuma qooqaan weeyaan marka waa sida nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay xadiid imaamu muslim wakayruhuba uu warinayo xadiidu suhayb iyo xudayfat bnu lyamaani labadaba ay warinayaan nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min qofka mu'minkaa arrinkiisaaba baa layaab leh buu yidhi layaab buu leeyahay buu yidhi wuxuu yidhi laa yaqdi allaahu lahu qada'an ilaa kaana khayran lah allah xugum shay ma xukumo oo qadarkiisi shay uma qadaro ilaa qofka mu'minka khayrunbu u yahay buu yidhi wixii rabbi u qadaro khayr iyo sharba qofka mu'minka khayr buu u yahay markaasuu yidhi wuu fasiray wuxuu yidhi in asaabathu daraa sabara fakaana khayran lah haddii xaaladii dhibka lahayd ay ku dhacdaay u asiibtaa wuu ku sabraa sabirkaas baana u khayr badan wain asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah haddii xaaladda faraxa leh oo barwaaqadii iyo caafimaadkii waxa lamidka rabbi siiyana waa ku shukriyaa shukrigaas baana u khayr badan walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min arrinkaas dadka mu'miniinta iska leh kuwa kaleo aan mu'miniinta ahayn lama wadaagaan wey allah markay sidaa u qooqeen wuxuu yidhi faakhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun faakhadnaahum waan kabannay kuwii sidaa u qooqay oo kibray baktatan ay faj'atan kado ayaanu ku qabannay wahum walxaaluhum ayaguna laa yashcuruuna aynan dareemayn inaynan ogeyn meel aynan filaynin waa ladinkaga imaani buu rabbi subxaana wa tacaala uga imaanayaa markaasuu rabbi sidaa u halaagaa weeyaan cadaabkii baa lagu qabtay markay kibirkaa la yimaadeenoo ku soo noqon waayeen imtixaanaadkii lagu imtixaanay ay maaragtay rujuuc samayn waayeenoo soo laaban waayeen allah waa uu tirtirayo waa halaagay weeyaan marka fa akhadnaahum baktatan waa cadaabkii isticsaalka ahaa iyo jiridgoyntii weeyaan cadaabkii wey kii horena yacni maaragtay ilaa akhadna ahlaha bilba'saa'i waadaraa waa cadaabkii imtixaanka ahay ibtilihii baa loo jeedaa weeyaan walow ana ahla alquraa aamanuu waataquu lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun walow ana ahla alquraa qaryooyinka ahalkoodii dadkoodii aamanuu hadday alla rumayn lahaayeen waataqow allana ay ka baqi lahaayeenoo macaasidiisii ay iska ilaalin lahaayeen marka ay yani allah iyo rusushiisa ay rumeeyaan allahna ay ka baqaanoo uga cabsadaan bificli aacaati wa tarki lmuxaramaat wuxuu rabbi farayna inay la yimaadaan wuxuu rabbi ka reebayo muxaramaadkana inay ka haraan hadday sidaa samayn lahaayeen dadka ahlqaryihii la fataxnaa waan furi lahayn calayhim dushooda waxaanu ku soo furi lahayn barakaatin barakooyin baan ku soo furi lahayn min asamaa'i samada xaggeedaan kaga soo furi lahayn waalardi dhulka dhex dhulka xaggiisaanu kaga soo furi lahayn wey walaakiinse kadabuu way beeniyeen meeshii aliimaanu waataqwa laga rabay lama imaanin lam yu'minuu billaahi walaa birusulihi walam yattaquu allah allahna ma aynan rumaynin rusushiisana ma aynan rumaynin kamana aynan baqin allah subxaanau wa tacaala weeyaan faakhadnaahu marka waanu qabannay bima kaanuu bimaa ay bisababi maa shay sababtii baan ku qabannay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbado waxa ay kasbadeen ficilkii ay samaysteenoo takdiibka ah sababteedaan ku qabannay oon ku ciqaabna oon ku halaagnay baa loo jeedaa weeyaan sidaasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka qaryooyinkan walow anna ahla alqura allah uu leeyahay waxaa loo jeedaa alqura almuhlika allatii arsala allaahu ilayhim rusula rusushii ilaah yacni magaalooyinkii rabbi uu halaagay oo allah uu rususha inta u diray beeniyeen oo rumayn waaye baa loo jeedaa sidaas rabbi uu ku halaagay weeyaan walow anna ahla alquraa dadka qaryooyinka magaalooyinka ahalkoodu haddii aamanuu ay alla rumayn lahaayeen rusushiisana ay rumayn lahaayeen wattaqow ay alla ka cabsan lahaayeen oo wuxuu rabbi faray daacaadkiiiyo iyo maaragtay ay la iman lahaayeen muxaramaadkii wuxuu rabbi ka reebana ay ka hari lahaayeen allah wuxuu leeyahay waa u barwaaqayn lahayn lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i waalard samadaha iyo ardada barakooyinkooda baan maarata dushooda ku furi lahayn buu leeyahay lanna aslulbaraka waxaa la yidhaahdaa markay culimmada xagga luqa ahaan ka hadlayaan barakada waxaa la yidhaahdaa almuwaadaratu cala shay shaygoo la daaimo shaygoo la daa'imo ayaa la yidhaahdaa maaragtay barakada loo jeedaa marka barakaatin min asamaai waalardi waxaa loo jeedaa barakaatu samaa waa roobka ilaahay oo samada ka soo di'iyo weeyaan ardada barakaadkeedana waa nabaadka iyo doogga ilaahay uu kuu soo saarayo iyo waxuu bani aadamka ku noolaado suruucdii iyo timaartii iyo wixii lamidka ah mirihii iyo beerihii rabbi uu kuu soo saarayo oo bani aadamku ku noolaadaa loo jeedaa uma au ku noolaadaan xayawaanaadkiisuna ay ku noolaadaan isagu markuu ku noolaado xayawaanaadkiisuna ay ku noolaanayaan marka labadaasba samadana waan ka irsaaqi lahayn dhulkana risqigaan ka siin lahayn buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala weyaan walaakiinse kadabuu way beeniyeen oo allah ma aynan rumaynin rusushiisa ma aynan rumaynin mana ayan ka baqin ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalihii muxaramaadka ahaa ou rabbi ka reebayna allah ugama aynan baqin wey kolkaasaan fa akhadnaahum qabannay bimaa shay baan sababtii ku qabannay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbado cuquubadaas ayaan ku soo ridnay oo markii yacni maaragtay balaayaad baa ilaahay ku soo riday barakadii baa ilaahay ka qaaday aafooyin baa ilaahay ku riday ilaa ayaga dhanba la halaagoo la baabi'iyo weeyaan afa amina ahlu lqura an ya'tiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun afa amina miyay aamin noqdeen ahlu lqura magaalooyinka dadkoodu ahalkiis ahalkoodu miyay ka aamin noqdeen an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkayagii inuu u yimaado bayaatan ay laylan habeennimo inuu u yimaado wa hum walxaalu hum ayaguna naa'imuuna kuwa hurdaye ay yihiin yacni ayagoo qaflo ku jiro oo naa'imiina inuu ilaahay cadaabkiisa u yimaado miyay ka aamin noqdeen weeyaan marka bayaatan waxaa loo jeedaa yacni waqta bayaatin baa loo jeedaa oo ah waqti hafla waxaana la yidhaahdaa yacni habeenkii baa loo jeedaa bayaatan ay laylan waa habeennimada weeyaan habeennimo leanna qofka habeenkii wuu seexanayaa kaflou ku jiraa maaragtay waa qof maqan weeye asagoo hurdadii ku jira inaan ku qabanno meeshaasi oo cadaabka aan ku soo dejinno mataa miyuu ka aamin noqday waa taas weeyaan awa amina ahlulqura ahlu qaryooyinkii qaryooyin magaalooyinkii ahalkoodii miyay aamin noqdeen an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkeennii inuu u yimaado duxan ay nahaaran maalinnimo ama barqadii inuu u yimaado wa hum walxaalu hum ayaguna yalcabuuna kuwa ciyaaraya ay yihiin yacni ayagoo waktigii barqadiiya ku jiro oo yacni maaragtay mashquulsan baatilkooda ku mashquulsan khaafiliin ah inuu cadaabka ilaahay u yimaado ma taasay ka aamin noqdeen taa miyay ka aamin noqdeen baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka ba'sunaa duxan yacni adduxa waxaa la yidhahdaa waa sadru nahaar maalinta awalkeeda hore ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waqtu imbisaati shamsi qoraxda marka iftiinkeeda meel walba uu gaaro oo barbarkadii la yidhaahdo ayaa duxada loo jeedaa weeyaan marka wahum yalcabuun ay yakhuuduuna fii baatilihim baatilkoodii ay dhex dabaalanayaan ay saahiin saahuun yihiinoo mashquulsan yihiinay halmaamsan yihiin khayr oo dhanba ama adduunyadoodiibay ku mashquulsan yihiin ama maaragtay baatilkoodiibay ku dhex jiraan hafla waqtulhafla wey leanna labadaa waqti waa laba qofoo laba waqtiyo qofka uu haflo ku sugan yahay wey marna ashkhaastii adduunku ku jiraa ama baatil ha noqdo ama xumi kale ha sameeyo ama adduun ha ku mashquulsanaado marna hurduu ku jiraayo waa jiifaa weeyaan marka labadaa waqti inaan qabanno miyuu ka aamin noqday weeyaan oo cadaabka ilaahay u yimaado marka albasu waxaa loo jeeda waa halaagii weeyaan waa cadaabkii baa loo jeedaa weeyaan waxa weeye aayaddan fii suurati alacraaf nafteedu ku soo marray bilowgeedii oo kale bay la mid tahay rabbi lahaa uu noo sheegay allah wa kam min qaryatin ahlaknaaha fajaa'ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun yacni inuu habeennimo u yimaado cadaabkeennii ama yacni maaragtay ayagoo hurdayo qayluushanaya barqadii waqtilqayluula ku jira inuu u yimaado yani maaragtay qaryooyin oo u yimid tiro badana weyaan way badan tahay qaryooyin badano sidaa lagu halaago wa kam min qaryatin ahlaknaaha badanaa buu leeyahay inta magaalooyin dadkeed aan halaagnay oo fa jaa'ahaa ba'sunaa bayaata habeenimo oo cadaabkeena u yimid aw hum qaa'iluun ama ayagoo barqadii ku jiro waqti qayluulashada maalinweyntii dhex ku jiro aan halaagnay badanaa weeyaan marka waktigaas yani wakti kastou rabbi u keeni karaa cadaabkiisa laakiin labadaa wakti waxaa loo dikriyey oo loo sheegay waa waktiga bani aadamka uu gafladu ku dhex sugan yahay weeyaan afa aminuu makra allaahi falaa ya'manu makra allah ila alqawmu alkhaasiruun afa aminuu miyay ka aamin noqdeen makr allaahi alla cadaabkiisii miyay ka aamin noqdeen makrigii ilaahay oo cadaabkiisii ah miyay ka aamin noqdeen markay isdhigteen ooy xumaan oo dhanba samaynayaan inuu cadaabka ilaahay miyay dad maaragtay ammaano iyo badbaadabaa laga siiye miya oo la cadaabi maayo miya waa dadaan la cadaabay miya weeyaan falaa ya'manu kama aamin noqdo makr allaahi alla makrigiisa oo cadaabkiisa ihi ila alqawmu alkhaasiruun dadka khasaaray oo maaragtay caqligoodii khasaaray mooye cid kale kama aamin noqoto weeyaan cadaabka ilaahay dadkaas unbaa ka aamin yani ka aamin noqonayo weeyaan ila alqawmu ila alqawmu alkhaasiruun cuquushoodii bay khasaareen fidradoodii saliimka ahayd bay dayaceen marka sidaa darteed bay cadaabka ilaahay ammaan uga iska imaan dadka aamin camal ay noqdeen weeyaan qofku markii fidrada ka dhunto oo ay ka dayacanto ama caqligii ilaahay uu siiyey uusan u adeegsanin dhanka wanaagsan uusan u adeegsanin ee xumida u adeegsadaa waa qof khasaaray weeyaan khasaaro u hartay lama arko weeyaan marka dadka ilaahay cadaabkiisa ka aamin noqdaay waa noocaas dadka khaasiriinta wey dadkaas khaasiriinta unbaa ka aamin noqda weeyaan makriga ilaahay halkan aayadda uu noogu sheegay waxay culammadu yidhaahdaan مكر الله استدراجه بالنعمة والصحة وما أنعم به عليه وحوي واستدراج كوحل إله استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله لي وكلي لمك استدراج كمرك وحل إله هذا وقفك والله سبا سبا يوه سبا سبيد وياه يعني والله برالينيا والله نعمينيا برواق ودنبا لسينيا إلا هو اسكو أركبه inuuba ilaahay doorto saan raalli uga yahay isagoo xumidii ku dhex sugan isagoo maaragtay dulmigii ku dhex jiro isagoo oo maaragtay kufrigii iyo shirkigii macaasidii wax dan dhex dabaalanayo ba haddana loo nicmaynaya si uusan maaragtay yacni ugu xayl dheeraado ugu tago waa istidraaj baa la yidhahdaa oo isku arkaba inuu wanaagsan yahay marka makriga ilaahay kaasaa loo jeedaa oo cadaabkiisii ah weeyaan walidaalika xasan ubasri raximahu llahu waxay maaragtay culammadu ka soo guuriyaan inuu oran jiray markuu aayaddan fasirayo almu'minu yacmalu الطaacaati wa huwa mushfiqun wajilun khaa'if wاlfaajiru yacmalu اlmacaasi wa huwa aaminu mu'minka wuxuu leeyahay aacaadkuu sameeya yacmalu aacaat aacada wuu sameeyaa wa huwa mushfiqun wajilun khaa'if isagoo aacada markuu samaynayo waa baqaya waa cabsanaya ma lagaa aqbali doonaa lagaama aqbali doono miya isagoo ay ku jirto ayuu cibaadaystaa amaa faajirka buu yidhi wlfaajiru yacmalu lmacaasi wa huwa aamin muminkii isagoo ilaahay daacadiisa ku jiro buu haddana cabsanaya cabsi ilaahay ay ku jirtaa laakiin faajirka macaasidii buu samaynaya isagoo aamina oo wuxuu ka baqaaya aan jirin buu cadaab macaasidii dhex dabaalanaya wey marka aayaddan culummadu waxay yidhaahdaan waxaa ku sugan التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان والطاعة يعني وحا كسوغا عبسي آدي أدو حيل دير أي آيادة دحدي أدو كسوغا أدونك إنينا مرنا أحبونين إنو مارتي يعني مارتي إنو نقضى مدك آمنا من آمن إنو نقضى marka uu camalka saalixa iyo iimaanka la imaanayo طاعه isagoo sameynaya inuusan isdhiganin طاعه samaysa mu'mina tahay waa cibaadaysataa khalaas anta ala khayr inuusan qofku oranin khayr ba ku suganta inuusan oranin bal inuu cabsado oo uu khaa'if yahay mar walbaba inuu ilaahay ibtadaynayo in nicmadan uu haysto laga qaadi doono in taacadii marka qalbiga ilaahay qalbigaan maaragtay siduu rasuulku noo sheegay alqalbu bayna asbucayni min asaabici araxmaan alqalbu bayna asbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa qalbiga ilaahay labadiisa farood buu ku jiraa sow doono u gediyaa maanta khayr baad ku dhex sugan tahay inaad marka ku kadsoonto tidhaahda anugu waa fiicana waa wanaagsana taasoo kale lama rabo waa ina cabsida kugu jirtaa saan ma lagu daa'imi doonaa ma ku dhiman doontaa iimaankan iyo khayrka iyo wanaagga iyo ma- maaragtay mise waa lagaa qaadi doonaa oo ilaahay waa ku balayn doonaa waa lagu imtixaani doonaa yacni walidaalika ayuu nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuul ilaahay ah nebi ilaahay ah dadka ugu cibaado badnaa uguna khayr badnaa dunuubtiisii hore iyo tii dambaba ilaahay u dhaafay ayuu wuxuu oran jiro aad u badin jiray allahuma ya muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika buu dhihi jiray allah allahi qalbiga gedgediyow quluubta badbedelo gedgediyow qalbigayga diinkaada kusug kusug buu oran jiray weeyaan qalbiga qalbigayga diinkaaga kusug buu dhihi jiray weeyaan marka qofka waxaa la rabaa inuu ilaahay subxaana wa tacala inuu camal falo uma maaragtay rabbigiisa uu mar walba weydiisto inuu ilaahay tabaat siiyo atabaatu cala alxaq xaqa inuu ku sugo ilaahay subxaana wa tacaala sharta iyo wax xunoo dhan inuu ka badbaadiyo cabsidaas inuu maaragtay yani ku dhex jiraa la rabaa waxay marka culummadu yidhaahdaan yani khaasatan culamaa shaaficiya waxay yidhaahdaan almru min almnu min makri illaahi kabiiratun ay dhahaan culammada shawaaficda waxay yidhaahdaan makriga ilaahay iyo qofka uu ka aamin noqdaa waaba dembi kabiiro ah wey inuu ilaahay saacad kasta ku qaban karo oo qofku bas bas ou icti- yani maaragtay itikaalo keliya cafwiga ilaahay iyo makfiradiisa keliya inaad iska qaadato oodan maaragtay ciqaabka ilaahay oo dhanba ninka aamina aad noqoto xagga iska dhigtahay waaba kabiire bay odhanayaan bal axnaaftoo kale iyagu waxaaba la yidhaahdaaba darajo waxay gaarsiiyaan kufri bayba gaarsiiyaan yani waa kufri bay leeyihiin yani amniga oo ilaahay cadaabkiisa makrigiisa laga aamin noqdo qofka uu aamin ka noqdaay waxay leeyihiin waa darajat lkufri buu gaarsiinayaa wuxuuna la mid yahay leeyihiin yani kalya- kalyaa'isi qofka quustay oo naxariista ilaahay ka quustoo kale ayuu la mid yahay leanna qofka naxariista ilaahay ka quusto allah wuxuu ku tilmaamay kaafir inuu yahay innahu laa ya'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun halkana waxaa la yidhi falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun marka waxay leeyihiin halkaasay ku xambaarayaan kufri bay gaarsiinayaan laakiin culammada marka ka jawaabayaan waxay yidhaahdaan waxaa lagu xambaaraya kufriga ay xanaaftu qabaan waa maxmuulun cala takliid yani arrinkaa la xoojinaya maahane kufriga oo qofku diinka kaga baxayo oo ku gaaloobaya ma ahe waa xoojin sida nusuustaba meelo badan kufri ay ku tilmaamto ayadoo kufrigaasna uusan ahayn kufrigii almukhriju can ilmilla qofka diinka ka saaraya uusan ahayn marka yani sidaas bay maaragtay nusuustu tilmaamaysaa inaanan marna ilaahay makrigiisa uusan qofka ka aamin noqonin walidalika ibn abi xaakim iyo bazaar yani maaragtay aar cabdullahi bn cabbaas yani isaguna marfuuc uu ka dhigaayo laakiin la ay rafcinayaan laakiin la yidhaahdo waxaa ashbah ah in mawquuf laga dhigo cala bni cabbaasin yani inuu maaragtay kabaa'irta markuu tirinayo ayuu wuxuu yidhi alishraaku billaahi shirkigaa ilaahay loo loo wadaajiyey baa ka mid ah waxaa ka mid a waliyaasu min rawxi illaah naxariista ilaahay oo laga quustana waxay ka mid tahay kabaa'irta dunuubta waaweyn wey waalmnu min makri illaahi makriga ilaahay iyo ciqaabkiisa qofka uu ka aamin noqdana kabaa'irta waaweyn ayay ka mid tahay buu odhanaya wey walidaalika yani maaragtay ibn xajar sidoo kale wuxuu odhanaya alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay yani maaragtay kabiirada marka laleeyahy uu leeyahay in u almnu min makri illahi inuu kabiira yahay waxaa laga wariya cabdullahi bn mascuud cabdullahi bn mascuud baa laga wariya laftiisa oo aar mawquufa ah inuu isaguna ku tilmaamo inuu yahay dembi kabiiraha ilaahay naxariistiisoo laga quusto weeyaan sidaa darteed bay culammadu waxay kasoo guurin jireen abubakr sidiiq radi allahu canhu oo aad taqaanaan khayru haadihi lumma bacda nabiyiha nabiyllaahi moxamed gadaasheeda yani axadka u khayrka badan ummatu moxamed waa abubakr sidiiq wey abubakra waxaa laga wariyaa inuu oran jiray haddii allah subxaana wa tacaala oo jannada hallug ii geliyo hallug aan gala buu yidhi yani fakaanat ixdaa rijlaya fi ljanna labadayda lugood mid ka mida jannada ay ku jirto walukhraa fii khaarijiha lugta kalena aanan jannada bannaankeeda ii taalloonan weli gelinin wuxuu leeyahay laa aamanu min makri illaahi caza wajal ilaahay makrigiisa marna kama aamin noqonayo ama hallug jannada iigu jirto tan kalena inaan soo gashto ay tahay kama aamin noqonaya bay kasoo guuriyaan weeyaan marka sidaa darteed yacni qofka inuu marna uusan khayrka iyo daacada adiga aad samaynayso inaadan tala saaranin oo aad ku aadna ma aragtay kaliya dhihin waa wanaagsan tahay bal inaad khayr ka badiso ilaahayna bariso ayaa laga rabaa weeye taasuu qofka ku badbaadaya afa aminuu makr allahi makriga ilaahay iyo cadaabkiisii miyay ka aamin noqdeen falaa ya'manu kama aamin noqdo makr allaahi alla cadaabkiisa iyo makrigiisu ila alqawmu alkhaasiruuna dadka khasaaray oo caqligoodii fitradaba waayey dadkaas mooye cid kale kama aamin noqoto weeyaan أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهدي ميينا عدان للذين تدك ميينا عدان يرثون الأرض نلك تحليه من بعد أهلها أي من بعد إهلاك أهلها أهل كيدا مركي لهلاقة دبدين نلك تدك تحلا ميينا عدان أيسا ظاهرين allow nashaau haddaan doono oo aan dooni lahayn asabnaahum inaan ku asiibi lahayn oon ku qaban lahayn aan cadaabi lahayn asabnaahum ay caaqabnaahum aan ciqaabi lahayn bidunuubihim dunuubtooda aan u ciqaabi lahayn taa miyaynan ayagana u caddaanin sidii dadkii ay dhaxleenba bilaadoodii ay dhaxleenba siduu rabbi maaragtay dunuubtooda ugu qabtay in ayagana dunuubtooda loogu qabto lagu halaago taa miyaynan u caddaanin inuu rabbi awoodu leeya hadduu doono wanatbacu waan daboolnaa calaa quluubihim laabtooda baan daboolaynaa markaan daboolno fahum ayagu laa yasmacuuna ma maqlaan yacni mawcidana ma maqlaan waanada waxba uma tarto maaragtay iimaan ma laha lama yimaadaan waxaa kada qalbigooda baaba rabbi xelay subxaana wa tacaala weeyaan marka hidaayada meeshan waxaa loo jeeda waa bimacna tabyiin waay awalam yahdi awalam yatabayan baa loo jeeda miyuunan cadaanin waa atabyiin wey liladiina yarituuna alarda min bacdi ahliha lanna aqwaam waxaan soo aragnay qolada markii la halaago qolo kalebaa ka daba marto kuwa markii la halaago kuwo kalaa gadaashooda yimaado dadkaa dambe ee kuwii hore dunuubtoodii kuwii la halaagay booskoodii dhaxlay oo joogaa oo ayagana macaasidii kuwii ay samayn jireen samaynayo kufrigay samayn jireen samaynayo takdiibkii rususha la beeniyey samayn jireen samaynayaay haddaan doon inaan halaagi karno sooma taasoo uma inno caddaanin baa laleeyahy laanna haddii dadkii kaa horreeyey la halaagay dembiga adiga aad samaynaysoo kalena lagu halaagay way kuu caddahay adna in lagu halaagi karo soo maha waa wax cad wey allah uu ku halaagi karo waa shay kuu caddaaday weeyaan taasaa marka la xusuusin awalam yahdi miyaynan caddaaninaysan u muuqanin liladiina kuwii yarituuna alarda dhulka dhaxlayo oo maaragtay ardadaas dhaxlayo min bacdi ahlihaa ahalkeedii markii la halaagay dabadeed dhulka dadka dhaxlay dadkaas miyaynan u caddaanin allow nashaau haddaan doono asabnaahum kuwaan laftooda ardada dhaxlay inaan ku asiibi karno ku qaban karnaa bidunuubihim dunuubtooda aan ku qabanayn dunuubtooda aan u qabanno sidaa marka aan ku halaagno taa miyaynan u caddaanin wey ونطبع مرك الجملة ونطبع له يعني ومنقطعة عما قبلها وحور الوعد مايو وهذا المستأنف وهذا باللابان يويا ونطبع واندبولينا على قلوبهم لا تودبان دبولينا حق ودما كحرين وخير قلبي وذقلياه مركا نجلا فهم أيه مركا لا يسمعون من مقلان سماع قبولي لقلبي وذبا دبولني قلبي وذبا حرين yacni ma maqlaanoo wacdigaynan maqlin irshaadkaynan maqlin khayrka loo sheegaayay mayse maqlaynin waxay arkayaan yacni wax alla wixii lagu waaniyey loogu digay waxba ku qaadan maayaan baa loo jeedaa weeyaan marka waxay la mid tahay aayadda fii suurati sajda ku jirtoo kaleeto oo allah leeyahay awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim qaryooyin badan baa la halaagay oo markaa dhulkoodii guryahoodii ay dhex socdaanay ayagu marayaan إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون في سورة طه أيضا سكلا كجرته أفلم يهدي أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني ساسو كلبو الله لي سبحانه وتعالى مركا تاميين نعدان إنان قبن كرنو ومركا دونا أن هلاقي كرنو ميين أمو قرن ويا مركا يعني عذاب إلهي هسك إلاليان بلوجي ذا ويا تلك القرى نقص عليك من أنبائها لقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل تلك تاس تاذا نبي محمد القرى قريوين وي نقص وان أخرنينا بمعنى نتلو وان أخرنينا عليك دش هذا انكو أخرنينا نبي محمد من أنبائها والريال كذبا وحكاذا أخرنينا warkii ay qaryooyinkaas ahlu qaryuhu ay lahaayeen baan wax kaaga sheegaynaa wey marka tilkada waxa weeye ishaarada waxaa loo jeedaa alqura alatii ahlakahum allahu subxaanahu watacaala qaryooyinkii rabbi uu halaagay ayaa loo jeedaa sida qaryadii qowmu nuux oo kaleeto sida qowmu caad oo kale sida qowmu huud oo kaleeto sida qowmu luud oo kale sida qowmu shucayb kuwaas aan soo aragnay ilaahay nooga soo qiseeyey ayaa loo jeedaa weeyaan تلك تاداس نبي محمد القرى قريوين وي يعني أهل قرية وي قرية دكيد مقالوين دكود ويان وآن هلاقنا كواس آن هلاقنا ودكاسي ويان نقص عليك أذان قبض الأخرينينا وانقصونينا بمعنى نتلو من أنبائها أي من أخبارها والريال كيدي يقصوينك أي لهايين بان وحكاذا أخرينينا لأن قصص كوذا waxaa ku jira ictibaar cibra ku jirta shay lagu cibro qaato ayaa ku sugan weeyaan walaqad jaa'atum waxaa u timid oo inay u timid baa dhab ah rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayadihii cadcadaabay ula yimaadeen aayaadkii mucjizaadkii rasuul walba kulligii allah wuxuu mucjize ahaan u siiyey iyo aayad ahaan oo risaaladiisa rasuulnimadiisa tusinayso ayuu ula yimid oo ay ula yimaadeenay u keeneen weeyaan marka walaqad jaa'atum rusuluhum bil bayinat umadaha halaageen yaani ayagoo aan maartay cudurdaar leh ayagoo cudurdaar leh lama halaagine markii xujadii lagu oogay dabadeed ayaa la halaagay baa loo jeedaa walaqad jaa'atum rusuluhum bil bayinat xujooyin cadcada loo yimid markuu iska indho tireen sidaas marka rabbi ku halaagay weeyaan يعني آيات حلمك في سورة هود مركي قصصك لقصوا شاكيب ربي ليه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أنا ما أنا ظلمينين أيضا نفتد الظلمية قريوين كاس ورلكوذا كوشاقنا قار وعمريهين ومارتو إيمان كوني بكم بادين كون ولا حلاقة ولا بابا شيء ويا لكن مركو إلهي علاقي ما أونا ظلمين رب سبحانه وتعالى ويا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا معينا أهانين قريوين كذبكيدي ليؤمنوا كور ميو بما كذبوا حق أي بينيين من قبل خريء بينيين كور ميو حتى معينا أهانين ويا مركو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل يعني علماء معاني دوره يخشيغان laakiin laba macno un baan ka soo qaadanaynaa macnaha koobaad waxa weeyaan macnaha ubay ibnu kacbin iyo anas ibnu maalik radi allahu canhuma saxaabadaas ay ku fasirayaan ibnu jariir atabarina uu dooranayo oo macnaheedu waxa weeye famaa kaanuu liyu'minuu kuwa rumeeye ma aynan ahaanin bimaa kadabuu wixii ay beeniyeen yacni fii saabiqi cilmi illaahi cilmigii ilaahay azaliga ahaayee horreeyey cahdigii miihaaqii laga qaaday يعني ما رتي هري إلهي أوغا قادي كو كرمي ما أين مركاسي بينيه بلنتي بيكبحين مركاسي درتي كو حد الرمينية معها محايا لوحو ربي قري عهدي مارك عهد الذر اللي إله هذا اللي قري إلهي بدلي مايه قفك سيري ما أبينينيا معنى هذا حوى قفك أزلي أحانين وقاليها اللي قري أوسط إيمان لا إيمانين اللي قري lama bedelo macnahaasa loo jeedaa weya marna ma rumaynayo qofka laanna shaygii loo qoray kitaabkiisii ayaa uu ku soconaya weya macnahaas aayaad tusinayo ayaa jiro oo maaragtay daliil u ah ama shaahid u ah ayaa tusinayo dadka ilaahay kufriga oo horay ugu xukumay inayna marna aysan rusushaa iyo xaqa aysan rumaynaynin qur-aanka aaday ugu badan taha aayado badan oo rabbi ku sheegaa waxaaba ka mid ah آية الله سبحانه وتعالى أوليه في سورة يونس كجرته إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم تذكح kelimada xaq kelimatu cadaab ay ku xaq noqotay marna mar rumaynayaan iimaan lama iimaanayaan aayad kasta iyo mucjizo kastaba ha loola yimaado marka ilaa cadaabka ilaahay ay ka arkaan weeyaan macnaha labaad waxa weeye waa macnaha ibn catiya oo maaragtay yani isagu sheego ibn kaiirna uu maaragtay istixsaan ku sameeyey uu leeyahay wahuwa muttajihun xasan tafsiir wanaagsan weeye uu leeyahay sheekh moxamed alamiin shinqiitina uu oranayo wahuwa aqrabu alaqwaali lidaahiri alaayati alkariima aqwaasha midka ugu daahirsan aayadda macnaheeda muwaafaqadeedana ugu daahirsan ah yani macnaha uu leeyahay waa macnaha labaad weeye macnaheedu marka wuxuu noqonayaa famaa kaanuu ma aynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyo bimaa kadabuu wixii yani ay beeniyeen oo rususha ay ula timid rususha ay ula timid kuwa rumeeya ma ahaan min qablu horay ay u beeniyeen bimaa kadabuu waxay beeniyeen min qablu markii horeba ay beeniyeen rususha markay u timid oo xaqii ay ula timid ayay isla markiiba diideen waxaa wadata wax ka jira malaha bay yidhaahdeen marka shaygay horay u diideen gadaal kama rumaynayaan wy yani saasaa loo jeeda famaa kaanuu ma aynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyo bimaa kadabuu waxay beeniyeen min qablu horay ay u beeniyeen yani maaragtay kuwa rumeeyaahi ma aynan ahaanin laanna markii ugu horraysay bayba beeniyeen gadaalda marka kama rumaynayaan sidaasay ku tegayaan bay leeyihin macnahaasna yani waxay leeyihiin aayaad fara badan oo tusinayo macnahaas ayaa qur-aanka ku jiro oo sababka kufriga sababtiisa in looga manciyo oo qalbigooda loo xiraayo ay maaragtay qur-aanku ku badan tahay walidaalika aayaddan aakhirkeeda ku tusini kadalika yabacu allaahu calaa quluubi alkaafiriin kadalika ay mila dalika abci daboolistaas oo xaqa laga daboolay ayuu yatbacu allaahu alla daboolaa calaa quluubi alkaafiriina gaalada kufaarta ah quluubtooda sidaasuu rabbi u daboolaa subxaana wa tacaala weeyaan kadalika yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin marka marba haddayba rusushii beeniyeen iyo xaqii ay wateen marna rumayn maayaan leanna ilaahay baa qalbigooda daboolay qur-aanka waxaa ka mid a aayadaha u markhaati kacayo bal tabaca allaahu calayha bikufrihim baa ilahay leeyahy bal tabaca allaahu calayha muxuu rabbi qalbigooda u daboolay bisababi kufrihim bikufrihim baa loo daboolay wey falamaa zaaguu أزاغ الله قلوبهم أساس الله ليه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هي آية أن سومرني ومارك أن كسومرني يعني في سورة الأنعام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون تاسو كلبي لم يكيليه يعني آياتها كلبي مرك لما عنا نقنسة مربع دايما رسوشة مرك هورا بينيين shumiga marka almubaadaratu ila takdiib beeninta uu qofka uu ku degdegaahi xumida ay leedahay ayaa waxay keentaa waxay sabab u noqotaa yani maaragtay abcu lquluubi bay u noqotaa qalbiga in la xiro oo ilaahay qalbiga uu ka daboolo wax khayraba aysan gelin ayay sabab ugu noqonaysaa weyan wma wajadnaa liakarihim min cahdin wain wajadnaa akarahum lafaasiqiin wmaa wajadnaa ma aanan helin liakarihim dadka badankooda min cahdin ay min iifaa'i cahdin ballan oofinteed ay oofiyaan uma aanan helin dadka badankooda waxay rabbi subxaanahu wa tacaala yani maaragta uu cahdi kula galay oo rabbi uu u dardaarmay oo tawsiye uu siiyey wasiyadaasi kuwa ku dhaqma ma aha mawjeeda ahdi cahdigaasi ma fuliyaan buu ilaahay leeyahay marka wamaa wajadnaa liaktarihim yani akar umam alkhaaliya ummadihii tegey badankoodii in la yidhaahdo macnahaas mufasiriinta ay ku fasiraan weyan wamaa wajadnaa ma aanan helin liakarihim ummadihii horeo rabbi uu halaagay badankoodu min cahdin ballan oofinteed uma aynan helin yani dad cahdi ilaaliyo oo cahdiga xifdiyo ma ay ahee da'bigooda iyo caadadooduba waa naqd alcuhuud wey ballamada inay buriyaan baaba caado u ah ballankii ilaahay ay la galaan inay ka baxaan rususha ay la galaan inay ka baxaan taas baaba ballan u ahayd weyan marka ballan ma oofiyaan weyan wain wajadnaa wain hushaniye wajadnaa waan helnay aktarahum badankoodu la faasiqiina inay yihiin kuwa faasiqiinaho taacada ilaahay ka baxay inay yihiin ayaan intooda aan xelnaabu ilaahay leeyahay badankooda saas weeyaan badankooda waa khaarijiin can taacati illaahi subxaanahu wa tacaala marka wain wajadnaa intani waa tii almukhafafatu min athaqiila maxaad ay dhihi jireen ismigeeduna damiiru shani maxduuf oo meesha ku jira uu yahay weeyaan marka sidaa darteed waa khaarijiina can taacati illaah waa muttabiciina liahwaa'ihim bikayri hudan min allah hawadooda iska raacan ayaga wax xanuun oo ilaahay xaggiisa ay ka haystaan aanan jirin weeyaan ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم انتهى دبدين بعثنا مركي أمدها سلقسوا شيكيي يعني النبي الله نوح لقى بلابه إلى أنبيادنا لكذا ورمي إلى رسوشان أن لما قعابين يقوم كودي أي بينيين مركي انتهى لقسوا حبلي بعثنا وانصادرني واندرني من بعدهم رسوشاس قداشوا ذا بان وحان درني موسى نبي الله موسى نبي الله موسى ايان سو درني بآياتنا آيات كني او معجزوين كي ايان الله سو درني الى فرعون فرعون بان سو درني اي وملئه قومكيس اخيارتيسي ددكي مدخدا لا اها ee wasaradiisii ah dadkii ashraaf ashraaf iyo kubara kubara qawm ah kubara qawm fir'aun ah ayaan la soo dirnay weeyaan فظلموا بها فظلموا ويظلميين بمعنى ويكفريين بها آيات آيات كيبي كفريين فانظر فيري مرك النبي محمد كيف سدابه كان هذا عاقبة المفسدين ذاتك المفسدين تفساد كالسمائية وأرضاد فسادية وكفرية معاصي شرك كفة سادية علمت هذا ماشي كدن بيسي بل أرق بو ربي لي سبحانه وتعالى مرك هل كان قصة النبي الله موسى مع فرعون وقومه بقى لغا ورمايا فرعون iyo dadkiisi iyo nabi ilaahi Musa qisadoodii markii laga baxo hadana nabi ilaahi Musa iyo reebani Israa'iil oo dadkii asaga rumeeyay ah wixii dhex maray buu Rabbi nooga warramay subhanahu wa ta'ala oo aad loogu dheeraan doono walidaalika yaani suuradan qisooyinka ku yimid qisada ugu dhirka badan waa qisatu Musa alayhi salatu wassalam nabi ilaahi Musa nabi ilaahi Musa qisadiisa ayaa ugu dheer sida qisatu nuux iyo maartay nabi ilaahi yahuud iyo nabi ilaahi saalix iyo loo gaagaabiyay tan xoogaaba la basqinaya la dheeraynaya wey uma bacatnaa waan dirnay min bacdihim ay min bacdi rusuli lmutaqadimi dikruhum rusushii sheegistoodii qisadooda ay soo hormartay sida nuux iyo yahuud iyo saalix iyo luut iyo shucayb iyo sidaas gadaashooda waxaan dirnay muusa nabiyullaahi muuse baan dirnay بآياتنا آياته نبا الله صدر آياتها نبي الله موسى ووتي سيد الله في سورة الإسراء وكليه إلى سقال معجزة إلهي السيد ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات سقال آيات وضع عد عضو معجزين أي رب السيد وحكم إذا أشي ونأرك دونه وحكم إذا جعنتي سي وآد مارك آد وعبدين waxaa kamid ah maaragtay abaarihii rabbi oo ku maaragtay dadkii oo ku imtixaanay waxaa kamid ah yaani timaartii oo nusqaanto tuufaan ilaahay oo ku maaragtay ku ibtaleeyay الجراد والقمل والضفادع والدم والسورة دحليده noogu war iman doono waxaas idila leedahay mucjizooyin tirabadan oo ilaahay nabi ilaahay Muuse siiyay meelahooda ku arki doono insha Allah ta'ala marka aayaadka la jamcinayo waa mucjizaad kaas weeyaan biaayatina آياتهن أسقوا وطان صادر إلى فرعون وملئه فرعون إي أخيارتي سي أيام صادرني فرعون وحول وملك مصر وفي زمان موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى زمن كيسي يعني ما عرفت ملكي بقرك وقت جاي توقي أي فرعون أهاوية ملكي سنة وحلو جيدا وكبراء قومه ذاتك مدحنا الله أها أي أسقى ما عرفت يعني فرعون قربه سيئها dadkaas ayaan u soo dirnay weeyaan fadalamu biha dhulmiga halka waxa loo jeeda al kufru ba loo jeeda waa gaalnimo fadalamu way way way kufriyeen oo way dhulmiye way ku gaaloobeen biha ayati mu'jizaati ku gaaloobeen mu'jizaati ayay ku kufriyeen ma aynan aqbalin fir'aun iyo qoomkiisii weeyaan walidalika hada lafdhu lafdhu dhulmi ayaa waxa lidahdaa أطلق الظلم على الكفر ظلم جيبا وحا لغو مغعابي كفر با لغو مغعابا كفر جيبا ظلم لغو شيغي سببته وحا لليه لأنهما من واد واحد ظلم إيمارتي كفر جيبا meel kaliya hal waadi bay ka soo wada baxaan isku meel bay ka yimaadaan maxaa yeelay kufriga ama shirkigu inuu dulmi yahay ilaahay baa noo sheegoo yidhi ina shirka la dulmun cadiim ayuu rabbi subxaana watacaala leeyahay weeyaan marka allah wuxuu leeyahay way way dulmiyeen bimacnaa waa ku kufriyeen markay ku kufrinayaanna markay fircawn iyo qoomkiisii aayaadkii nabiyulaahi ciise ay ku kufrinayaan way ogaadeen oo way yaqiiniyeen inay xaq tahay oo xag alle ka yimid jahli kagama sugna jaahil dadka jahli dad kaga sugan ma aha weeyaan markaasuu rabbi yidhi fandur fiiri markay yani waa la halaagay wey fandur fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmufsidiin dadka mufsidiinta ahoo dhulka fasaadiyo dadka yani caqiidadooda fasaadiyaa dadkaasi ciribtooda waxay ku dambaysay bal eeg baa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam fiiri baa la leeyahay dadkaas yani waxaa loo jeedaa siduu rabbi u halaagay fircawn iyo qoomkiisii allah baa halaagay lacnad baa adduun iyo aakharaba la daba dhigay waa ta allah fii suurati huud uu noogu sheegayo fircawn markuu ka warramayo yaqdumu qowmahu yowma alqiyaama faawradahum annaaru wabi'sa alwirdu almawruud wautbicuu fii hadihi addunya lacna lacnatan wa yowma alqiyaamati bisa ribd lmarfuud yani saasaa la odhanaya lacnad ilaahayna waa la raaciye weeyaan dadkiisana asagaa cadaabka bariirta ugu hormarayo wey marka qowmu fircawn yani marka ay ay aayaadka nabiyulaahi muusa ay beeninayeen waa maray yaqiiniyeen inay aayaad ilaahay tahay kabacdi laakiin waxay u diideen kibir darti iyo cinaad ayay uga tageen wey sida allahba fii suurati namal uu noogu sheego uu leeyahay falamaa jaءathum aayaatunaa mubsiratan qaaluu hada sixrun mubiin aayaadkeenni cadcad markay u yimaadeenba waxay yidhaahdeen waa sixir weeye sixirnimadiisu ee cadda markaasuu yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa yani waxa way way diideen aayaadkii jaxdigana waxa la yidhaha waa bacda alcilmi shayga markaa ogaato kadib ayaa juxuudka uu yimaadaa wey iyo diidadu timaadaa wey way yaqiinisay naftoodii way yaqiiniyeen buu allah leeyahay subxaana wa tacaala laakiin markay yaqiiniyeen waxay u diideen dulman wa culuwa kufri iyo isasaramarin iyo kibir dartii ayay u diideen markaasaa sida aayaddan lagu khatimo oo kale lagu khatimo aayaddaas ou rabbi leeyahay fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin yani sida aayaddan inta lagu khatimo oo kale yaa suuratu namlina aayadda ku jirtaa lagu khatimay weeyaan waqaala muusa yaa fircawnu inii rasuulu min rabbi alcaalamiin halkan marka xiwaarkii iyo doodii nabiyulaahi muusa iyo fircawn dhex maraysay ayuu rabbi subxaana wa tacaala nooga warramaya wa qaala muusa nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow innii anigu rasuulun ay mursalun mid la soo diray baan ahay min rabbi alcaalamiina allihii caalamiinta rabbigooda ahaa makhluuqa rabbigiisii ahaa xaggii ayaa la iga soo diray xaqiiqun waxaa dhab ah oo sugan calaa anlaa aquula inaanan oranin inaanan odhanaynin cala allaahi allah ila alxaqa xaq mooye wax kale inaanan ku sheegaynin taas baa shay dhab ahoo rabbigaygii inaanan ku been abuuranaynine waxaan xaq ahayn aanan ka sheegaynin qad ji'tukum fircawn iyo dadkiisiiyow waan idiinla imid bibayinatin xujo cad ayaan idiinla imid oo mucjizaadkii iyo aayaadkii ah min rabbikum xagga rabbigiinaanan idinkala imid fircawn iyo qoomkiisiiyo mucjizadaas baan wataayo allah xaggiisa aan ka wataa rabbi ii soo dhiibay ee fa arsil fircawnow dir maciya aniga la jirkayga banii israa'iila reer bani israa'iil ila dir oo addoonsiga adiga ay addoommada kuu yihiin ka saar ka bixi allah addoommaha u noqday yani saasuu maaragta leeyahay nabiyulaahi muusa fircawn markuu u yimid wuxuu u qirtay oo u sheegay inuu rasuul alla xaggii laka soo diray inuu yahay rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray inuu yahay ayuu idhaariyey oo muujiyey yani sidaasuu u sheegay weeyaan weliba inuusan rabbi ku been abuuranaynin oo maaragtay waxa uu leeyahay xag alla uu ka sheegayo wax xaqa inay yihiin uma inuu wuxuu wataahi mucjizana oo wato nebinimadiisa iyo rasuulnimadiisa caddaynayso markaasuu wuxuu haddana u ka codsaday reer bani israa'iil addoonsiga inuu ka saaro leanna fircawn wuxuu ahaa maaragta uu addoonsan jiray reer bani israa'iil isaga addoonsan jiray wey quraanka in badan buu rabbi noogu sheegaa qasaska nabiyullaahi muusa iyo maaragtay qoomkiisa fircawn iyo waxa dhex maray quraanka aayado badan suura suura fara badan buu ilaahay ku sheegaa subxaanahu wa tacaala marka waxaa ka mid ah inuu addoonsan jiray wiilashooda uu gowrici jiray markay dhashaanba yacni maaragtay uu baaqi yeeli jiray dumarka saasoo kale inuu ku samayn jiro ihaanaysan jiray khadam iyo shaqaale ay u waxaan jireen iyo addoommo ay u ahaayeen sidaasuu maaragtay sheegaa وقال موسى نبي الله موسى وحويري يا فرعون فرعون إني أنه رسول أي مرسل من لصادري بانهي من رب العالمين عالمين تربي قوذا حقي أيا ليك صادري اللي خالق كل شيء ومليكه أها أيا حقي سليك صادري حقيق وحطبقه سجن على ألا أقول بألا أقول inaanan oranin cala allaahi alla inaanan ku oranaynin ila alxaqa xaq mooye wax kale inaanan ku oranaynin shaygaas ayaa dhab ahoo sugan marka xaqiiqun calaa an la aquula calaadan yani maaragtay culammadu waxay yidhaahdaan bian la aquula bay oo kale bay ku fasiraan calaada bimacnaa maaragtay bimacna albaa bay ka dhigaan lianna albaau calaa waxay yidhahdaan yatacaaqabaan way isla cirdiyaan calaa iyo ba'du way isla cirdinayaan weeyaan oo waxaad odhan kartaa ramaytu bilqawsi qaansadii baan wax ku ganay baad dhihi ama ramaytu cala alqawsi qaansadii baan maaragtay korkeeda ku ganay baad odhan kartaa marka calaa iyo albaa labaduba yatacaaqabaana la yidhaahdaa yacni waxaa la dhahay fulaanun jaa'a calaa xaalin xasana xaalad wanaagsan buu ku yimid baa dhihi calaa xaalin baa dhihi ama waxaad odhan kartaa fulaanun jaaa bixaalin xasana xaalad wanaagsan buu ku yimid ayaad odhan kartaa weeyaan marka yani calaada iyo bian la aquulo iyo calaa an la aquulo labadaba yatacaaqabaan la yidhaha waa isku mid weeyaan xaqiiqun waxaa dhab ahoo sugan calaa an laa aquula bian laa aquula inaanan odhanin cala allah inaanan odhanaynin cala allaahi allah ila alxaqa xaq mooye wax kale inaanan ku odhanaynin yacni waxa weeye wuxuu u jeedaa laa akdibu cala allaahi ولا أقول عليه إلا الحق وحان الله بين كما الشيء كما بين أبو رمي وحان رم أهين حق أهين كما الشيء الله محايا لهدان إراه وحان حق أهين الله أنه بعقوبة يقصد الدجين إياويا قد جئتكم وان إذين لئمي بآية آية بان إذين لئمي من ربكم حق ربكينا أيانا إذن كلائمي فرعون يقوم كيسيو آية دوا معجزاتكي ومارك تسينيي نبي الله موسى نبي نمديسا إنه رسول من رب العالمين يحي, يحي. آيات تسينيي ويا فأرسل در يعني فرعون معي أنيق لجركيغا بني إسرائيل ري بني إسرائيل در ري بني إسرائيل يعني استعبادك يا دونسك أكو هيسا إلا حد وحوى فرعون بين ربي وحيستا فرعون بين مارك وحوى كي أنا ربكم الأعلى rabbigiinii saraanahay sidaas bay marka addoommo ugu yihiin marka adiga addoommo kuuma aha allah bay addoommo u yihiine reer bani israa'iil addoonsiga aad ku haysaa rabbigooda ha caabudaan iyo rabbigaagee faraha ka qaado ani ila soo dir hadalkaas ayuu yidhi fircawn marka wuu jawaabay wuxuu yidhi qaala fircawn wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay muuso ji'ta mid la yimid biaayatin xujo cad iyo mucjiso mid la yimid aayad haddii aad tahay فأتي لك علي بها معجزة لا إمو إن كنت هداتها من الصادقين كو رنت شيغي هدا مد كميدتاي قال لا إمو أنا رجنا ظاهري معجزة أشيغانيساي نوم وجه هدا رلو تهي يعني ما ركتي أنا كرمين مايو أو كلوية ku ateeci maayo ilaa aad daahiriso waxa adiga maaragtay aad sheeganayso runimadooda aad muujiso aayadii aad keenta mooyee nabiy laahi muusa markii laga codsaday faalqaa casaahu faalqaa wuu riday casaahu ushiisii buu riday ushiisii oo gacantiisa ku jirtay ayuu tuuray ushana waa shay jamaada wey waana tii markii uu madyan ka soo noqday maaragtay sida fii suurati taaha ilaahay uu ku sheego oo allah munaajaadkiisa risaalada la siinayay la weydiiyo laga xaqiijinayay sida mucjizada inay tahay la tusayo wamaa tilka biyamiinika yaa muusa baa lihi gacantaada waxa ku jira midigtaahi waa maxay markaasuu ihi qaala hiya casaay waa ushaydii wey atawaka'u calayha wa ahushu biha calaa hanami waliya fiiha ma'aaribu ukhra markaasuu sii fasiroo yidhi waan ku tukubaayo markaan soconayo baan cuskadaa arigana waxbaan ugu garaacdaayo geedahaan ugu jaftaa dana kalena waan ku qabsadaa waa u sheedii wey markaasaa dheecad ushaas mucjizo inay tahay lasoo siiyey oo lasoo baray fii suurati tahan ku arki doonaa biidn illahi tacaala marka wuxuu yidhi allah wuxuu leeyahy faalqaa muusa faalqaa wuu riday nabiyulaahi muusa casaahu ushiisii buu riday oo jamaadka ahaydoo ushii gacanta uu ku sitay midigta ayuu tuuray faidaa hiya waaba ayadoo ushii yani markiiba inta isbadeshay thucbaanun mas ah maska oo mubiinun masnimadiisu ay cad tahay shaki ba aan ku jirin marka athucbaan waxaa la yidhahdaa sida cabdulahi bn cabaas iyo sudiyi iyo daxaaq ay ku fasiraan alxayat dakar bay dhahaan yani waxaa loo jeedaa addakaru alcadiimu min alxayaati yani abeesada maska maska kiisa weyn oo weliba labka ah baa loo jeedaa thucbaan ayaa la yidhahda midka labka ah baa loo jeedaa weya marka faidaa hiya thucbaanu mubiin durbadiiba waxayba noqotayba mas oo masnimadiisa la ogyaho cadiimaho weyn ayuuba noqday weeyaan marka waxaa jiro aayado qur'aanka tilmaamayo yani maaragtay mawaadic badan sida maalan fii suurati namal oo kale iyo suurat lqasas iyo allah uu leeyahay yani aljaan oo kale laga dhigayo waalqi casaaka falamaa ra'aaha tahtazu kaannahaa jaanun ayaa qur-aanka ku arkaysa haddana thucbaana la yidhi jaankana waxaa la yidhaahdaa jaan waxaa la yidhahdaa alxayatu sagiira yani maarata abeesada yarta ah ayaa jaan la yidhaahdaa halkana thucbaanu ilaahay leeyahy waana isku halqiso marka maxaa loo jeedaa waxaa weeyaan culammada waxay leeyihiin waa thucbaan mubiina wey laakiin kaannahaa tashbiiha wuxuu u jeedaa kaannahaa jaanun marka la leeyahay waa fi alxarakati waalkhifa isagoo mas weyn ah sida uu u dhaqdhaqaaqayo u ordayo oo kaleeto waxaabad moodaaba yani baasha subxaayada la yidhaahdo oo kaleeto siday u dhaqdhaqaaqdo oo fudaydka iyo maaragtay degdega ay leedahoo kale buu isagoo mas weyna buu leeyahay saasoo kale baa loo jeedaa bay odhanaya marka waa thucbaan waa mas wey wuxuu ay noqotay weeyaan markii uu ushaasi riday nabiyulaahi muusa ushiisii uu tuuray haddana mucjizo labaad buu tusay wanazaca yadahu wanazaca yadahu gacantiisa ayuu siibay nabiyulaahi muusa oo wuxuu ka soo siibay min jaybihi aw min dircihi jeebkiisa yani min taxti ibtihi baa la yidhahdaa halkaas jeebka waxaa laha dirciga ama qamiiska aa qabto meeshiisa saree furan baa maaragta loo jeedaa jeebka halkaasuu inta gacanta geliyey ayuu nabiyulaahi muuse gacantiisa soo siibay oo soo saaray fa idaa hiya gacantii waaba ayadoo baydaa'u mid ifayso ohoo nuurayso cad wey lilnaadiriina dadka fiirinaya u ifayso oo u muuqato faidaa hiya baydaau linaadiriin dadka fiirinayo arkayaahi waaba ayadoo durbadiiba yani maaragtay u muuqato weyaan marka baydaaada halkan suuraddan baydaa'a la yidhi iyadoo cad marka caddaantan inaysan cudur ahayne min hayri maradin walaa barasin inay tahay aayado kale buu rabbi subxaana wa tacaala oo noogu sheega sida maaragtay fii suurati naml oo noogu sheegay waadkhil yadaka fii jaybika takhruj baydaa'a min hayri suu'in waxay la caddahay cudur ma ah waa nuur iyo iftiin bay la caddaatay weeyaan min hayri suu'in xumi la'aan iyo cudur la'aan bay la caddahay baa loo jeeda weeyaan faidaa hiya baydaa'u linaadiriin labadaas mucjiso buu tusay fircawn ushiisibuu tuuray mas weyn bay noqotay gacantiisibuu maaragtay jeebkiisa geliyey markuu soo saarayna gacantii sidii horay ahayd maaha waaba nuuraysaa waa ifaysaa weeyaan qaala almalau min qowmi fircawna ina haada la saaxirun caliim qaala almalau duqaydii iyo odayaashii waxay yidhaahdeen almalau hadda waxaa loo jeedaa yani hum aljumhuuru wasaadatu min qowmi fircawn dadkoodii madaxda ahaa iyo kuwooda badan oo maaragtay odayaasha ah baa loo jeedaa weeyaan qaala almalau duqowdii waxay yidhaahdeen ashraafu alqowmi wasaadatuhum baa malaa ku soo marnaan soo sheegna wey qaala almalau waxay yidhaahdeen odayaashii duqoyda ahaa oo min qowmi fircawna fircawn dadkiisii ka mida waxay yidhaahdeen ina haadaa midkan oo muuse ihi farta waxay ku fiiqayaan waa muuse wey la saaxirun saaxir wey saaxirka oo caliimun yani maahirun fii sixrihi aad cilmiga u yaqaano oo ku xeel dheeraaday weeyaan muuse waxay leeyihiin waa saaxir oo sixirka aad iyo aad ugu xeel dheeraaday weeyaan yuriidu wuxuu doonayaa muuse an yukhrijakum inuu idin saaro min ardikum dhulkiina beledkiinaan oo masar ah inuu idinka saaro yani muxuu idinkaga saari sixirkiisa sababtii inuu idinkaga saaro famaada ta'muruun ay famaada tushiiruun maxaad ishaaraysaan ood ra'yeynaysaan tala keena wixii laga samayn lahaa muuse iyo walaalkii wixii laga yeeli lahaa taladeedii keena hadalkan oo allah subxaanahu wa tacaala meeshaan ku sheegay yacni maaragtay hadalkan ay yani dadka uu u nisbeeyey qaala almalau min qowmi fircawn ou yidhi waxaad arkaysaa in isla hadalkii nafsi qowli fircawn inuu yahay fircawn hadalkiisii laftiisii in uu yahay baad meelo badan ku arkaysaa weeyaan qur-aanka ilaahay uu ku sheegaa hadalka fircawn laftiisa inuu yahay walidaalika fii suurati shucara ayuu rabbi wuxuu leeyahay markuu fircawn ka warramayo qaala lilmala'i xawlahu ina haada lasaaxirun caliim yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixrih famaada ta'muruun sidaasuu odhanaya sowma jeedi marka hadalkii fircawn uu yidhi bay ayaguna yidhaahdeen halkan qowlka hadda ayagaa loo nisbeeyey qaala almalau min qowmi fircawn baa lii waana nafsi hadalkii fircawn wey nafsi kalaami fircawn wey fircawn hadalkiisa laftiisii wey waxa uu leeyahay marka culammadu waxay yidhaahdaan ayaguna way yidhaahdeen fircawnna waa yidhi hadalka fircawnna wuu yidhi ayagana way yidhaahdeen laakiin maadaama ra-iiskoodii uu ahaa oo asaga ay meligoodii uu ahaa asaga ayay iqtidaa'an bihi bay kaga daydeen hadalka fircawna kaga horreeyey ayaguna waa ku raaceen inta badanna dadka raciyada ah waxa weeye dadka madaxda u ah oo maaragtay bay iska dabagalaan waxay yidhahdaan ka daba dhahan marka wuxuu fircawn yidhi bay ayaguna ka daba yidhaahdeen weeyaan marka waxay yidhahdeen ardadiinaan inuu idinka saaro weliba riwaayada ay aayaddaasa caddaynayso yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixrihi suurati shucara ayuu ku caddaynaya sixirkiisa inuu idinkaga saaro buu rabaa famaada ta'muruun ay famaada tushiiruun wey maxaad ishaaraysaan bal tala keena yani maaragtay muuse iyo wixii laga yeeli lahaa walaalkii talaka keena qaaluu markaas waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen arjih fircawn ayagoo la hadlayo u kaadi dibdhig yani arjih bay dheheen akhirhu sida cabdullahi bin cabbaas uu ku fasirayo dibdhig arrinkiisa u kaadi wa akhaahu walaalkiisna dibdhig oo shanigoodii yani maaragtay akhir amrahumaa weeyaan amarkooda dib u dhigo ha ku degdegin durbadiiba yani maaragtay horay ay cuquubaha ka saarin wey dib dib u dhig bay dheheen wa arsil marka markaad dib u dhigtahay wa arsil dir fi lmadaa'ini magaalooyinka iyo bilaada mamlakadaada ku jira boqortooyadaada hoos yimaado oo idil xaashiriina kuwa soo kulmiyo dir yani kuwa wax kulmiyo dir baa layidhi magaalooyinka dhexdooda u dir weeye markaad dirta xaashiriintaasi ya'tuuka ha kuula yimaadeen yani ya'tuukadan waa jawaabu lamriga oo arsil jawaabteedii weeyaan ya'tuuka ha kuula yimaadeen way kuula imaanayaan bikulli saaxirin saaxir kasta kulligii ayay kuula imaanayaan saaxirka oo caliimin yani cilmigiisa ku xayl dheer oo maaragtay maahirun fii sixrihi ah sixirkiisa maahir ku ah ayay kuula imaanayaan marka jumhuur lqura waxay akhriyaan bikulli saaxirin caliimin laakiin xamza iyo kisaa'i waxay akhriyaan bikulli saxaarin halkanna waxay akhriyaan bikulli saxaarin suurati yunus bikulli saxaarin ayay akhriyaan ama fii suurati shucaraa iyadoo laskuma khilaafsano bikulli saxaarin in la yidhaahdo oo sidaa ayay akhriyaan weeye mid sixir badan kulligii ayay kuula imaanayaan bay yidhahda sidaas marka dir saaxir kasta ha lagu soo urursho fircawn sidiibuu yeelay magaalooyinkiibuu u diray saxaradii saxaradii baa loo soo ururshay waa loo keenay weeyaan markay saxaradii u yimaadeen wa jaaa asaxaratu saaxiriintii saxaradii kuwii sixirowlayaasha ahaa ayaa yimaadeen wa jaaa asaxaratu saxaradii baa yimaadeen fircawna fircawn bay u yimaadeen waa usoo xaadireenoo magaalo kastaa laga keeno way yimaadeen qaaluu marka waxay yidhahdeen saxaradii saaxiriintii baa hadlayaan inna lana yani aayaddan hadda way jasminaysaa inna lanaa annagu waxaan leenahay la ajran ajri baanu leenahay marka yani laakiin aayadaha kala fasirayo waa bimacna istifhaam inna lanaa aina lanaa annaga ma noo sugnaado ma leenahay la ajran ajri ma leenahay in kunnaa haddaanu ahaano naxnu annagu alkhaalidiina kuwa adkaado muuse kuwa ka khaalib noqdo oo ka adkaadaa haddii aan noqonno oo sixirkii muuse aan burino yacni wax ajriya ma leenahay sidaas bay yidhaahdeen marka alajru waxaa loo jeedaa waa aljuclu waljaa'izatu walmaalu baa la yidhahdaa waxyaalaha jucaalada la yidhaahdo ama maaragtay jaa'izada abaalgudka yani waxa lamidka ah weeyaan jaa'ize ma leenahay mar haddaan muuse ka khaalib noqonno on ka adkaana ma leenahay bay yidhahdeen haddaan ka khaalib noqonno wax aad noo ballan qaadaysa ma jira qaala fircawn wuxuu yidhi nacam ay ina lakum laajran ajri baad leedihiin oo jaa'isaa leedihiin abaalgud baad leedihiin weliba ziyaada ugu daro wuxuu yidhi wainakum idinkuna idinkana la min almuqarabiina kuwa la dhoweeye oo ladaynaa agteenna kuwa loo soo dhoweeye baad ka mid tihiin saasuu odhanaya wy yacni dadka agteenna loo soo dhoweeye baad ka mid tihiin marka laba shay baad leedihiin falakum alajru waaltaqriibu wa culuwu lmansilati cindii yacni waxaad leedihiin jaa-iso iyo abaalgud baad leedihiin maal iyo xoolo baa laydin siin uma madaxdaa laidiin soo dhowaynayaayo dadka maaragtay mansiladayda darajadiinaan kor u qaadaya weya madax baan idinka dhigaya weya ballanqaadkii markay hubsadeen inay ay ballanqaad heleen ayay qaaluu waxay yidhaahdeen fircawn inay ballanqaadka heleen markay ogaadeen bay hadalka marka nabiyullaahi muuse u jeedinayeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusa muuso imaa an tulqiya inaad adigu ridato ay maa tulqii wey yani imaa an tulqiya casaak ushaada inaad tuurato wa imaa an nakuuna inaan anagu ahaano naxnu anaga almulqiina kuwa ridanaayo yani cisiyana waxibaalana maaragtay xarbihii aan wadanay iyo ulihii inaan anagu tuuranno labadaas ama adiga bilaaw ama anigaanama annaga aan bilaabanno marka waxay leeyihiin waa adab wanaagsan wey saxaarada hadalka ay ku dhaqmeen yacni waxa weeye dad aadaab fiican ay kula dhaqmeen ma adigaa naga hor iga hormarayo adiga miyaa naga hormarayo mise waan kaa hormarna annagaa bilaabanno marka waxay culammada leeyihiin arrinkaas wuxuu muujinayaa dadkan saxarada inay fiqo ku qabaan in meeshaan inaan lagaga guulaysanaynin laanna sixroolayaasha ways yaqaanaan dadka ugu sarsareeyey sixiro idil baa meesha la keenay marka kalsooni weynay qabaan inaysan marna muuse uusan ka adkaanaynin oo ka qaalib noqonaynin ayay aaminsan yihin sidaas marka fiqadaas darteed bay hadalkaa u odhanaya qaala nabiyulaahi muusa wuxuu ku yidhi alquu ridta idinka waxaad ridanaysaan waxa aad tuuranaysaan ribta buu nabiyulaahi muuse ugu jawaabay yani alquu ma antum ulquun oo kale weya falamaa alqow way riteen marka falamaa alqow markay rideen yani maaragtay xarbihii iyo ulihii ay wateen markay tuureen saxaruu way sixreen acyuna annaasi dadka indhahooda ayay daraandareen oy bedeleen indhihii dadka ayay takhyiil iyo tamwiih ku sameeyeenoo yani xaqiiqadii ay arkayeen bay ka dooriyeen sixirka laftiisaaba asalkiisu waa sidaas weeyaan waa takhyiiluga yacni waxyaalaha ay dadku sheegaan saxarada maaragtay waxyaalaha ay sameeyaan waa indhahaanay maaragtay indhasarcaad ku samaynayaan dadka indhasarcaaday ku samaynayaan masal ninbaa wuxuu leeyahay sacbaan afka ka galaya markaasaan gadaal ka baxaya marka ma dhici karto inuu afka inta ka galo gadaal ka baxo wax suuragal ma aha yani dadka indhahooda bedelaya waa garab mara waa dhici karta inuu ag marayo dhinac ka marayo waxa agtiisa inta maro dadka u suureeyo saasoo kale inuu sameeyo aniga indhahayga waxaan ku arkay townka anagoo joogo mar hore ahayd nin ay dad ku hareeraysan yihiin baan u imid wuxuu samaynaa shilin buu dadka ka qaadaya hal shilin yaa isiinayo le shilinaa la siinaya shilinkuu saa inta yidhahda kor u tuuraya markuu tuuro shilinkii waa la weynay eber wax arkaya male hadhowdii soconaya gacmihiisa waa saawe isa u socdo ninbuu taay wato u tagay markaasuu taaygiisi hal shilin laba shilin saddex shilin afar shilin waa kasoo gurdinaya shilimaad badan oo kasoo baxsanaya wax saas camalay sameeyeen waa indha sarcaad marka qaabkaa sixirka allah uu u markhaati kacayo saxaruu acyuna annaasi buu yidhi indhaha dadkay sixreen inay sixir la yimaadeen ulihiibay wax soconaya ka dhigeen xargihiibay wax soconaya ka dhigeen weeyaan wastarhabuuhum dadkiibay cabsi geliyeen takhwiif iyo fasac ayay ku rideen sixirka ay la yimaadeen lanna dadka indhahoodii bay bedeleen markaase waxay u ekaadeen dadkiiba cabsi geliyeenoo wax maaragtay abeesooyin iyo masas tiro badan bay ka dhigeen wa jaauu way la yimaadeen bisixrin sixir bay la yimaadeen sixirka oo cadiimin weyn sixir aad iyo aad u weyn ayay la yimaadeen saasuu rabbi subxaanau watacaala leeyahay sixir aad iyo aad u weyn oo cadiima ayay la yimaadeen marka sixirkan cadiimka muxuu yahay nabiyulaahi muusa markii sixirkaas ou arkay cabsi naftiisa ma gashay aayaddan ma aynan sheegin laakiin fii suurati taha ayuu rabbi ku sheegay in sixirkaasi uu yahay takhyiil inuu yahay ismoodsiin inuu yahay dadka indhasarcaadin inuu indhasarcaad inuu yahay ayuu rabbi ku sheegaa wuxuu leeyahy fii suurati taha qaala bal alquu faidaa xibaaluhum wacisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tafcal ulahoodii iyo xargahoodiibaa dadkii waxay u moodsiiyeen inuu maaragtay soconayaan oo kaleeto looga dhigo faawjasa fii nafsihi khiifata muusa nabilaahi muusa markaasuu naftiisa ka dareema cabsi wuu baqay wey markaasaa ni qullaa laa takhaf inaka anta lacla ka cabsan baan idhi adaa sarraynayay marka insha allahu tacala qisada qaybteed dambe waa arki doonaa hada wabillahi tawfiiq sal alla wasalam cala nabiyina maxamedin ali sal wslam